habeen wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa isniin bisha janwarina waa afar iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a ee soomaali daadka habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasoo joogtaan saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa wadiro idinkugu soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qarax goordhow ka dhacay magaalada muqdisho
qofka soomaaligaa muxuu xaq u leeyahay wuxuu xaq u leeyahay lagama qaadin karo waayo adigu soomaali baa aniguna soomaali baa kaama aabba fiicin kaama hooyo fiicin sagaal bilood baa ku dhalantay haddaynu laba muwaadin aan dembi lahayn nahay waa simannahay maqalse warkayga xuquuqaad leedahay kaama qaadin kara anigu because madax baana waa abuse debateer u yidhaha talyaanigu ama power abuse kutakrifal awoodeed baanu samaynay maanta shacbiga soomaaliyeedna kutakrifal awoodood baan ku samaynay
dhegeystayaal waraysigaasi iyo qaraxa ka dhaca muqdisho iyo qodobo kale waxaad ku maqal doontaan idaacaddeena hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida hal qof ayaa la sheegayaa in uu ku dhaawacmay qarax goordhoweed ka dhacay magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa ka dhacay meel u dhow maqaayad lagu cuntay oo ku taala degmada hodan una dhow isgoyska banaadir wararka hordhaca ee soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ka dhashay baabuur ilaa iyo haddana lama oga cidda sida gaarka ah loo bartilmaamaysanayay qaraxaasi ayaa waxa uu dhaliyey holac iyo qiiq saameeyey baabuur kale oo goobta tiilay faahfaahinta qaraxaasina goordhow ayaad maqli doontaan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa wareegto uu maanta soo saaray ku amray in la joojiyo daabacaadda lacagta shilin soomaaliga madaxweynaha oo qoraalkan u kala diray guddoomiyaha iyo agaasimaha guud ee bangiga puntland ayaa sheegay in wixii maanta ka dambeeya aan lacag la daabici karin nooc kasta oo ay ahaato waxa uu sidoo kale sheegay in tani looga gol leeyahay in kor loo qaado nolosha shacabka puntland islamarkaana lala dagaalamo buu yidhi sicir bararka dhinaca kale madaxweynaha puntland ayaa wareegto kale uu soo saaray ku amray taliyaha ciidamada booliska puntland in la joojiyey dhammaan dhismaha dhulka dowladda puntland waxa uu sheegay in dhulkaasi bixintiisa uu awood u leeyahay oo keliya madaxweynaha puntland
ciidamada etoobiya ayaa bilaabay maanta duqeymo ka dhacay deegaanada lagu magacaabo kalim welega oo ku yaala galbeedka etoobiya dadka deegaanka ayaa v o eda waxay u xaqiijiyeen in ciidamada dowladda ay bartilmaameysanayeen ciidamada o lf oo lagu tuumayo inay mas-uul ka yihiin dhac bangiyo oo ka dhacay deegaanka duqeyntaasi ayaa saaka waxay ka dhacday meel lagu tuunsan yahay inay ku tababartaan xoogaga o lf ma cadda ilaa hadda in khasaare nafeed uu dhashay in kaleeto ururka o lf ayaa wax u beeniyey eedahaasi maalintii sabtidii ayaa la dhacay kow iyo toban banki waxaana la afduubtay afar qof oo shaqaale ahaa goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in qaar ka mid ah dadka dhaca geystay ay yihiin xubno la yaqaano inay ka tirsan yihiin o lf waxaana la sheegayaa in weerarkaasi ay geysteen siddeed iyo toban ka tirsan jabhaddaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa uga digay turkiga in ay wajihi doonaan burbur dhaqaale haddii ay dowladda dalkaasi weerarto kooxda kurdishka dalka suuriya marka ciidamada maraykanka ay halkaasi ka soo baxaan trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu sidoo kale ku sheegay in si taalla mid ah maraykanku aanu doonaynin in kurdishku ay daandaansadaan turkiga afhayeenka madaxweynaha turkiga erdogan ninka lagu magacaabay ibraahim kalin oo ka jawaabay qoraalka trump ayaa jabhadda y b g waxa uu la meel dhigay mintidiinta kooxda daacish jabhadda kurdishka suuriya ee y b g ayaa ahayd xulufada ugu dhow maraykanka ee dagaalka ka dhanka daacish ee ka soconayay gudaha dalka suuriya turkiga ayaa horey waxa ay u sheegeen in kooxda y b g ay xiriir la leedahay jabhadda kurdishka ee b k k oo dagaal sanado badan socda kula jirta dowladda turkiga ayadaoo doonaysa maamul kurdish ah oo madax bannaan madaxweyne donald trump ayaa waxa uu afhayeenka dowladda waa afhayeenka erdogan u sheegay inaanu saaxiib la noqon kooxaha argagixisada intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida halkaas aad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in goordhow qarax uu ka dhacay meel u dhow isgooska banaadir warar kordhaca ayaa sheegaya in qaraxan uu sababay baabuur kaasi oo ku hor qarxay maqaayad ku dhow isgooska banaadir wararkii ugu dambeeyey waxaa qadka taleefonka ee magaalada muqdisho iminkasi toosa ugu jira waryaheena xasan kaafi qoystay xasan kaafi marka hore halkee wax ka dhaceen
waad mahadsan tahay saaxiib inta u dhexaysa isgeyska banaadir iyo cisbitalka difer maqaayad ku taalla oo la yidhaahdo the village ayaa waxaa ka dhacay qarax aada u weyn qaraxa waxa uu ahaa gaari walxaha qaraxa lagu soo xiray oo hor yaalay maqaayadda horteeda ayaa qaraxay qaraxaasi wax dhibaataa ma geysan dhimasho iyo dhaawac midna ma geysan hase ahaatee wuxuu burburiyey gawaari tiradoodu gaarayso ilaa toban oo baarkin ahaan maqaayadda uu hor yaalay burburka gawaarida ayaa iminka ii muuqda waxaana hor joogaa goobtii qaraxu uu ka dhacay ma jiro khasaare nafeed oo soo gaaray wax dhimasho ama dhaawaca hase ahaatee gaariga marka uu qarxay waxa uu burburiyey gawaari fara badan oo tiradoodu ilaa toban gaari gaarayso oo hor yaalay maqaayadaas the village
waxaan u fahmay marka meesha qaraxa uu ka dhacay ee baabuurtu ay yiileen inaanay ahayn meel dad ay socdeen ama ay joogeen oo meel gooni ah oo baabuurta loogu talagala ah sidaasna ee khasaarihii laga cabsi qabay uu ku yaraaday
dadka xilliga uu qaraxu dhacayay waxa ay ku jireen maqaayadaha labada laba maqaayadoo iska soo horjeeda jirta the village maqaayad kalea kasoo horjeeda dadku maqaayaday ku jireen waana xilligii la tukanayay salaada maqrib gawaari gaariga qaraxay hal mar ayuu qaraxay marka inkastoo dad ka ag dhowaa waardiyaal maqaayada horjooga ay jiraan haddana ma jirto wax khasaaraha uu qaraxaasi sababay marka laga reebo gawaari nooca raaxada oo tiradoodu gaaraysa ilaa toban oo aada u burburay burburkoodana iminkaba aan kor taaganahay hase ahaatee waxaa nasiib wanaaga in qaraxaasi uusan keenin dhimasho iyo dhaawac intaba marka la eego qaraxa dhawaqiisa iyo sida magaalada looga wada maqlay iyo khasaaruhu geystana waxay tahay kaaf iyo kala dheeri ilaahay ayaa u fududeeyey dadkii dhibaatana kama soo gaarin marka laga reebo burburka gawaaridaas ee meesha ku baaba'day ma la og yahay marka ilaa iyo hadda qaraxa ujeedka laga lahaa ama in cid si gaar ah loola beegsanaya yaase lahaa baabuurka la qarxiyey
baabuurta dad shacaba ayaa lahaa oo maqaayadaha ku jiray oo meesha baarkin ahaan ay ugu yaaleen ilaa iminkana lama oga ujeedada laga lahaa mana jirto qof loo qabtay goobta iminka waxaa dhooban saraakiisha ciidamada booliska iyaga ayaana baaritaan wada oo goobtii jooga dadkii ayay kala celinayaan waxayna rabaan bal in ugu dambayn ay ka hadlaan haddiiba ay jirto cid ka dambaysay laakiin ilaa iminka qof ka dambeeyey xataa qofkii gaariga lahaa qarxay lama garanayo
waad mahadsan tahay wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste oo si toosa ugu jiray khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayuu kaasi ahaa
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanaya halkaad weyn lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington baarlamaanka soomaaliya ayaa wax ka bedelo waxa uu ku sameeyey sharciga dadka mas-uulka ka noqonaya bankiga dhexe ee soomaaliya xubnaha baarlamaanka ayaa ogolaaday in aqoonta kartida iyo khibradda ay noqonayaan kuwo la eegayo marka ay noqoto qofka mas-uuliyaddaasi qabanaya taasi oo meesha ka saaraysa in qofka xilka qabanaya uu ku ekaado uun muwaadin soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho noogu soo diray xasan kaafi qoyste
baarlamanka soomaaliya ayaa maanta kulan uu ku lahaa golaha shacabka waxa ay si weyn uga doodeen xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bangiga dhexe kaasooy dhowaan xukuumaddu u soo gudbisay waxaana xeerkani uu sheegayaa in maamulka bangiga dhexe loo dhiibi karo qof ajnabi ah haddii uu buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay arrintan ayay xildhibaanada baarlamanku si kulul uga doodeen iyadoo xildhibaan waliba la siiyey muddo saddex daqiiqa ah inuu ku soo koobo aragtidiisa waxaana xildhibaanada baarlamanka ka hor hadlay ka mid ah xildhibaan cali axmed jaamac jingeli oo sheegay inay ayaan darro tahay in maanta laga doodo in bangiga dhexe loo dhiibo maamulkiisa shakhsi ajnabi ah waxaa maanta layna hor keenay xeer maamul oo run ahaantii aynaanu garanaynin ujeeddada laga leeyahay qarankan oo lixdan sannadood ku dhowaad jiray oo jagooyinka dalka in la soomaaliyeeyo ay lixdameeyadii go'aankaa la qaatay in dib loo celiyo oo nin ajnabi ah bankiga soomaaliyeed loo dhiibo iyadoo ay jiraan kumaan kun soomaaliya oo run ahaantii aqoontii iyo kartidii iyo hufnaantiiba leh oo ka soo shaqeeyey baanan caalamiya oo hay-ado caalamiya ka soo shaqeeyey waxay la tahay inay ayaandarre iyo guuldarre weyn noqonayso haddii xeerkan laynoo keenay ujeeddadiisu yahay nin ajnabiya in la magacaabo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada ayidsan qorshaha xeerkan ayaa doodiisa ku saabsan arrintan qaabkan u dhigay marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan waalax ka dhiga bangiga keenna ah maanta xaaladda uu ku sugan yahay inaan ogaan bangigeenna waxaa maamula for oint wax la yidhaahda ilaah baan idinku dhaariyey ilaa baarlamaankii sideedaad waxaabangigaas lagu soo xulaayay wax la yidhahda for oint ninka ka hadlaaya maanta muwaadinimo iyo wax walba ka hadlaaya ee dalan u daqanaa leh ee bangigiisii bangiyadii baraanjiyadii brimbank iyo salaam bank ay ka hormaraysan yihiin oo baqaaro la mooda bangigeenni ayaa waxaa leh ajaaniibaa loo dhiibaya daqliga dalka meelaha ugu wanaagsan waxaa ka mid a dekadda yaa noo haayo oo daqligii soo aruuriya waxaa soo aruuriya shirkadda oo ajanibi ah eelaboorka yaa soo aruuriyay daqliga ka soo xerooda eelaboorka waxaa soo xereeya hay-ad shirkad ajanabi ah ninka halkaa inta soo taagay muwaadin muwaadinnimada ka hadlaaya shan sano markau joogayaa baasboor british inta la siiyaa wiilkiisana bangiyada ugu qaalisan ay ka shaqeeyaan discrimination waaye ma aha muwaadinnimo dalkeenna waxaan rabnaa inuu furfurnaado dalkeenna waxaan rabnaa inaan adduunyada wax la qaybsanno dalkeenna waxaan rabnaa inaan cadaalad dhaba dadkeenna loogu maamulo ugu dambayntii guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka shir guddoominayay ayaa cod u qaaday xeerka maamul xulista guddiga agaasinka bankiga dhexe ay xukuumadda u soo gudbisay baarlamanka waxaana uu ku dhawaaqay natiijada qaraarkan xukuumadda ay u soo gudbisay ee ku saabsan in loo ogolaado guddiga soo xulaya guddoomiyaha bankiga dhexe qofkii ugu darajo sarreeya ama ugu mudan oo imtixaankaasi ku guulaystay in la qaato xukuumaddu ay codsatay waxaa ka aamusay waa eber waxaa diiday waxaa ogolaaday sidaasuu sax ku yahay xeerkaas wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo ku sugnaa gudaha baarlamanka ayaa ka mahad celiyey sida ay xildhibaanadu u ansixiyeen xeerkan mudane gudoomiye gudoomiye ku-xigeenada iyo golaha sharafta leh waxaan dhegaystay dood aad u qurux badan runtii oo ay lagu doodayo danta soomaaliyeed waxay ku habboon tahay waxaad ogtiinoo kale waxa weeye central banku qaanuunuu leeyahay shuruuc buu leeyahay idinku ansixiseen distoorkii baa jira qawaaniinta maaliyaddaa jirta qofku intuu baanka qaato duuduubto suuqa lama gelaya mama jeebka ma gashanayo qof walba taasaa hagaysa marka waxaan ku ballan qaadayna annagu habka sharciga aad idinku ansixisaan ayaan annagu dhaqangelintiisa leenahay aad iyo aad baad u mahadsantay guddoomiye aad baan idiin salaamayaa waxaan idinku ducaynayaa inaad qaadataan risas wanaagsan fasax wanaagsan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho haddaba tallaabadan uu qaaday baarlamaanka soomaaliya ayaan waxaan ka waraysanay xildhibaan zakariya xaaji oo ka mid ah xildhibaanadii maanta ka dooday baarlamaanka kana soo horjeestay sharcigaasi waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuuna u warramay baraha wasiirada waxay isku soo raaceen iyagoo aan ciidano ka maqnayn in la bedelo xeerkii ama dastuurkii lagu dhaqmi jiray lixdankii ilaa hadda oo ahaa ujeegada gudoomiyaha bangiga dhexe qofka doonanayaa waa inuu soomaali yahay waa inuu soomaali yahaydaas baa loo jeeday in la bedelo oo ah qof kastaa soo doonan kara annaga marka xeerarka markii ay soo qoraan sharciyeedka golaha wasiiradu annagaana loo keenaa sidaasay noogu timid annaga
haddii golaha wasiiradu ay soo meelmariyeen iyagoo dabcan hay-adaha dhaqaalaha eegaya doodooda iyo kobcinta dhaqaalaha maxaa ku jabnaa
arrin kobcin dhaqaale ku saabsan maaha arrin ku saabsan weeye xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay iyo dastuurka dalka u yaalla waddan kastana darajada koowaad ama mudnaanta koowaad waxaa la siiyaa muwaadiniinta inay shaqada helaan haddii ay jiraan dad shaqadaas qaban kara haddii la waayo qof shaqadaa qaban kara markaas waa la dhihi karaa muxuu ahayto qof ajnabigaa lasii karaysan karaa oo weliba isagoo tababarahaya dadka muwaadiniinta ah marka nidaam caalamiga weeye waayo xuquuqda koowaad waxaa iskale qofka muwaadinkaa dalkiisa ku nool weliba annaga waxaa noo dheer dadku waa shaqalayeen dad qualifiedka ahaa waxaan yaqiinay waa buuxaan laakiin shaqa ma haystaan marka nin shaqa haysta in la yidhaahdo muxuu ahayto ajnabiga oo cadaan ama wuxuu rabaa ahaadee kaalay oo muxuu ahaa booska qofka soomaaliga aan shaqada haysan gal midda kale intee buu ku kacayaa weeye qofka ajnabiga dhowr milyan buu noogu kacaya laakiin dad badan baa qaba in arrin farsamo ay tahay ninkan uu wax tiknika la hadra ka shaqaynayo oo aysan ahayn qof go-aan siyaasadeed gaaraya marka waa shaqaalo dowladeed dabcan
eedii jegada bangiga dhexe waa jego weyn waa jego wasiir u dhiganta haddaysan ka weynaynba waayo waa lacagta iyo dhaqaalaha dalka bangiga ilaaliyo weeye maqlaysa aad baanuna hadda ugu baahannahay in hawshaas la galo sababto waxa wey waad og tahay lacagteennii ma isticmaalno lacag iisoo tur la yidhaahdo doolara yaan isticmaalnaa oo madax bannaanideeda xataa aysan ma madax bannaanin haddaan lacag dal kala isticmaasho marka nuqsaan baan ku jiray nuqsaan in nala sii geliyo maahan arrin farsamana maahan arrin siyaasadeed weeye muxuu ahaa mana mana shaqaynayso arrin shaqaynaysa maaha arrintaasi waxyaalo badan oo tiro badan baa ku dhex jira waxaa ku dhex jira haddii alla ku run yahay anu waxaan aqaanaa maalan hadda bashiir ciisa guddoomiyaha bangiga ah ilaa lixdankii buu ka shaqaynayay ku-xigeenkiisu waa maryan maryan weye waxaanu ognahay dad kale oo guddi dhan oo guddiga dhaqaalaha soomaaliyeed baa jira uu ka mid yahay ali cali ciise ka mid yahay uu ka mid yahay maxaa ahayto xuseen siyaad camey aanu ognahay inuu qualified yahay boqolkiiba boqol oo wasaaradda maaliyadda advisor u ahayo weel bankiga iyo imfta usoo direen yacni lama tirin karo doctor cabdirasaaq ismaaciil gaaba waad ka hadashay golaha xildhibaan keliya golaha waad ka hadashay maxaad ku durtay sharcigan waxa weyna kuu muuqday oo khatarta qarannimada soomaaliya soo marka maxaa kuu
qarannimada soomaalidu asaaskeedu shacbiga weeye dadka weeye xuquuqdii qofka muwaadinka soomaaliga baa la qaaday oo loo dhiibay ajnabi loola simay yacni dalkan moogtahay dad baa iskale soomaali la yidhaahdo waddamadana ilaahay waa qaybiyo qoloba meel buu siiyey qoloba meel buu siiyey qaar baa waxay ku leeyihiin si ay dadka u jahwareeriyaan maxkamadda adduunka nin soomaaliya madax ka waa run maxkamadda adduunku maaha hay-ad dowladu leedahay maaha waddan ma leh qofka waa jegada maxaa jamciyadda qurmaha ka dhexaysoo kale xogeeyaheeda guud anyone oo ajnabi ah oo citizens of the world bay u furanta muwaadiniinta adduunka iyo taas u furanta go-aankan la gaaray ra-isul wasaare lagu eedeyn maayo madaxweynuhu ma gaarin golihii shacabka baa gaaray yaad ku eedeynaysaan marka
golaha shacabka electronic mosquito wax la yidhaha lagu soo furay waxaa weeye lixdan xildhibaan oo wasiire ah iyo wasiire ku-xigeen iyo lixdan loo ballan qaaday inay noqonayaan hadday baalkaa fuliyaan boqol iyo labaatankaasaa gacanta taagtay annagu maahnaan taagin gacanta ma garata warkayga golihii wasiiradaa golihii barlamaankiiba fiiri waxaasoo dhammi waa mid ama loo ballan qaaday ama hadda wasiir ah ama wasiir ku-xigeena ma garanaysaa marka sideedana waxaa jira wax aad maandeed u leedahay waxaad awood u leedahay oo lagu siiyey awooddooda inaa isticmaasho iyo waxaadanu lahayn annagu haddii xataa boqolkiiba boqol shacabka soomaaliyeed ma soo dooran lahaayeen waxyaalo awooddayada ka baxsan baa jira maxaa ka mid ah muwaadiniinta xuquuqdooda inaanu qaadno awooddayada waa ka baxsantahay ma geli karno waxaanaan shaqo ku lahayn baan galay inaanu diinta islaamkan inaanu soomaaliya diinta islaamka waa ka rafaxnay awooddayada maaha inaanu nidhaahno magaalo hebla gakayo waxaan siinay dowlad hebla baddi waa dhiibnay waxaasoo dhan wax awoodda dadka la doorto ka baxsan weeye waxaa iskale shacbigaa iskale xukuumaddu waxaanu gallay waxaan awooddaeeda ahayn baan gallay maxay kula tahay sababta xukuumaddu u doorbidayso sharcigan in inay golaha xildhibaanada marsiiso ayaka weydii kolley waxbaa ku jiree laakiin anugu waxaas ma fiirinaya waxaan fiirinayaa qofka soomaaligaa muxuu xaqu leeyahay wuxuu xaqu leeyahay lagama qaadi karo waayo adigu soomaali baa tay aniguna soomaali baana kaama aaba fiicin kaama hooyo fiicin sagaal bilood baa ku dhalatay haddaynu laba muwaadin aan dembi lahaynnahay waa simannahay maqalsa warkayga xuquuqaad leedahay kaama qaadi kara anugu because madax baanahay Wa- waa abuse the bater u yidhaha talyaanigu ama power abuse ku takrifal awoodeed baanu samaynay maanta shacbiga soomaaliyeedna ku takrifal awoodeed baan ku samaynay waxaana weeye waa inay shacbigu diidaan annaguna markii hadda barlamaanka soo noqo weli waxaa kaaga daran in fiiha inna in meesha wax ku jireen waa la waa la fasaxay barlamaankii balwadha iyo xerada intaan fiir waana la fasaxay tan kale xeroosaadka iyagii baan jebinay saddex jeer saddex akhris buu maraa hindise kastoo cusubi sida xeroosaadku sheegaya saddex hal mar oo maanta ayaa la keenay ayadoo weliba dadkii isqoro hadli lahaa aysan nus joogin baa nala afduubay waxaa la yidhi barlamaanka waa la xiray waxaasi barlamaannimona maaha mas-uulnimona maaha mas- waxaana mas- arrintaas boqolkiiba boqol guud ka saaran tahay guddoonka barlamaanka ka saaran tahay guddoonka ayaa dembigaas galay Eh, qoladan keentay bahasha soomaali baa la xisaabtamaysa laakiin annugu barlamaan baan ka hadlayna
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xildhibaan zakariya xaaji waxaa uu waramayay weriyaheena muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulla halkaad weli nagala socotaana waa washington
ilaa shan dhallinyaro soomaali ah ayaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay lagu dilay dalka sweden iyadoo kii ugu dambeeyey oo da-diisa lagu sheegay afarilabaatan-jir maalintii shalay lagu dilay toorey si rasmi ah looma ogaa cidda ka dambaysa dilalka dhallinyaradan hase haatee waxaa jira tuhun weyn oo la xiriiray in dhallinyarada soomaalida ah ee iyagu isdilayaan faahfaahinta dilalka dhallinyaradan ayaa caashe ibraahim aadan waxa ay ka wareysatay axmed kaboole oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada stockholm
caasha aad iyo aad ayaa umahadsan tahay runtii sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka wuxuu nagu bilowday sanad yaro maaragtay iska murugo leh oo dhalinyaro yaryaroo runtii bulshada usoo kacayay ay ku dhinteen siyaaba maaragtay aan fiicneen ku kala dhinteen Eh, kii ugu dambeeyey waxaa lasoo duugay maalintii jimcada haddana eh, shalay waxaa lagu dilay xaafadan weliba anigu aan deganahay eh, tentana waxaa lagu dilay eh, wiil yar oo oo afar iyo labaatan jir ah sidoo kalete magaalada barlaanga wiilaa lagu dilay gothenburg bilaa ka dhacay marka dhalinyarada waxaa haysta eh, sanadyadan ugu dam inkastoo laba sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobanka iyo labada kun iyo labaiyo tobankaba dilalku ay aada usoo badanayeen haddana waxaad moodaa in meeshii ay kasii yaraa lahaayeen in oo laga sii hortegi lahaa inay hadda sii badanayaana moodaa markaad fiirisid deg dega bishii aan dhammaanin sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobanka bilowgiisii iyo intaan dhimatay markii la fiirin waxaad markaa ka warantaa dilalkan ma dhallinyarada soomaaliday gaar u tahay mise waa dhibaato ka taagan guud ahaan dalka guud ahaan dhibaatadu waa iska jirtaa laakiin dhanka dilalka oo kale markii la dhaho waxaad moodaa in dadka so- dhalinyarada soomaalida ay aada ugu badan yihiin marka maxaa ugu wacan baa la leeyahay maxaa ugu wacan sababta ugu weyn ee keenaysa in dhallinyaradan soomaalida ah een la beegsado maxaa keenaya Een, caasha hadeertaan kuma ku dhihi karo waxaas ah keenaya laakiin dhalinyaradu eh, waxaa laga yaabaa inay barnaamijkan oo oo- oo xogaa eh, dembiyada iyo dhalinyarada shaqala-aanta ku dhacday iyo arrintaas inay ay sabab u tahay iyo dhalinyaradiio eh, laga yaabo inay howlo kaleeto ka ganacsadaan oo arrimahaas ay isku fahmi waayaan iyo arrimahaasaa laga yaabaa inay inay sabab u tahay laakiin hadda ma ku dhihi karo exact waxaasaa ka dambeeya laakiin dhibaatadu wayna saamaysa runtii bulshaweynta guud ahaan soomaaliyeed iyo dadka swedishka intaba saameyn ay ku yeelatay in dil aan waxba laga qaban karin dhalinyaradii soomaaliyeed oo weliba maalin kasta qof aad taqaano oo dhalinyaro ah oo fiicnaayo oo mustaqbal lahaayo wakti lagu soo beela oo dhimanayo runtii taasaa dhibaato weyn nagu ah hadeertaana u baahan bulshadu in ay ka tashadaan haddii ay inta iskaashadaan bulshada ay ku xirantahay inay ka tashadaan si looga hortegi lahay aan u badbaadsanahayn awlaadeeda aan u baadsanahayn si wi- waalidiinta loogu wacyigelin lahay inay wakti hore ka hor tagaan in ilmuhu ay ku dhacaan dembiyada iyo eh, ka ganacsiga daroogada ay ay maaragtay ku dhacaan arrintaasna waxaa looga baahan yahay waalidiinta iyo dadka culamoodiinka iyo dowladduba inay iska kaashatay communitiga dhan oo u istaago sidii awlaadan loo badbaadi lahay oo ay ka shaqeeyaan inay iskuuladooda iyo cashiradooda iyo aysan ku aysan ku dhicinin sababtoo cunuga hadduu iskuulkii ku dhaco mustaqbalkiisii waxuu moodaa in uusan haysanin shaqo la-aanaa ku dhacaysa waxaana u fududaanaysa sida caadigaa inay soo jiitaan kuwan ka shaqaysta daroogada iyo waxyaalahaas ka shaqaysta axmed waxaad carabka ku dhufatay oo tiri n waa dilan waxba laga qaban karin maxaa ugu wacanna waxba laga qaban karin dilalka dhallinyaradan soomaalida ah runtii booliisku effort tira badan oo geliyey xaafadda dhan wada booliisa jooga aad bay u shaqeeyaan laakiin waxaad moodaa bulshadii iyo booliisku inay wada shaqaynayeen dadka soomaalida waxaa looga baahan yahay wiilasha deertaan dhintay oo aan maaragtay waa dad soomaaliyeed kuwii sanadkii horeta dhintay waa dad soomaaliyeed dadka dilaah oo kaleeto waxaa laga yaabaa inay iyaguna qolooyin kaleeta yihiin oo ay yaqaanaan marka waxaa looga baahan yahay communitigu inta qalbiyada isku furaan runta isku sheegaan si aan u badbaadino kuwa dambe sida u badbaadino in tala la keeno la tashado la isku yimaado ilmahana si wada jir ah aan uga wada shaqayno sidii mustaqbal fiican loogu samay lahay oo looga hortegi lahay goobaha soomaalidu degto waxay noqotay meel hadda lagu kala ganacsado oo dhallinyarada magaalada joogtaa ay soo aadaan meesha xaafadeennu yaysan noqonin meel ay ku dhuuntaan kuwa dambiilayaasha ah marka dhibaatadani ma dhallinyarada soomaalida ay u gaar tahay mise dhallinyaro kale oo aan soomaali ahayn oo ajanabiya oo dalka soo galay iyo kuwa isudhiskaba ay ku jiraan way dhacdaa dhalinyaro dhalinyaro kaleeto ajnabiya oo oo oo runtii dhibaata gaargaarto laakiin labada kun iyo lix iyo tobankii toddobiyo tobankii sideed iyo tobankii ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobanko hadda bilowday waxaan aragnaa runtii dadka soomaalida dhalinyarada inay u badan tahay ilaa labada kun iyo sideed iyo tobankii ilaa lix iyo toban wiilaa nooga dhintay magaalada stockholm saxna ma ahan tira aan ku qanci karnana ma ahan arrintaas ma jirtaa cid lagu tuhmayo dilka dhallinyarada ilaa hadda qola hadda gaar loo magacaabo ma jirto booliisku dilka ugu dambeeyey booliisku saddex qof ayuu u qabtay warbixin fiicanna kamaan ahayna waxaan u daynaynaa arrimahaas booliisku ilaa war ay ka keenayaan marka saddexda qof ee loo qabtay ma soomaaliba mise waa dad kale saddex qofaa la qabtay oo hadeertaan la wareysanaya markii ay soo baxaan kolley aan aan aan warbixin fiican helayna haddii aan la idmo booliiskana uu ku howl jiraa inuu raadiyo macluumaad tira badan inuu raadiyo uu ku jiraa marka guud ahaandacdada shalay ahayd cusbaad weli wax warbixina lama helin marka guud ahaan tirada dhallinyarada soomaalida ah ee sanadkan hadda labada toddobaad uun jira dhimatay waa imisa ee lagu dilay dalka sweden intaa deertan nohdo waa shan wiilkii ugu dambeeyey xabadda caloosha uga dhacday yarkii horeeto asbuuca horeetana tureyda loo isticmaalay marka qaabkoo kala duwanaya iyagu u isticmaalaya laakiin badanaa waxaad moodaa inay hub haystaan oo dhalinyarada ay hogaysan yihiin aad moodaa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa axmed kaboole oo isagoo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee stockholm waxaana u waramayey caashi ibraahim aadan caashuud halkaad weli nagala socotaan waa washington haatan ku soo dhowaada heestan
Shada ani yabyabay yaglelo rumi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaanu idin leenahay weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga v o e idaacadda habeennimo ayaynu ku guda jirnaa waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin madaxweynaha cusub ee puntland oo maanta xilka la wareegay doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe balse markaan aynu dib idiin xutusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
hal qof ayaa la sheegay in uu ku dhaawacmay qarax goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow maqaayad laga cuntay oo ku taala degmada hodan una dhow iskooska banaadir wararka hordhaca ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ka dhashay baabuur ilaa iyo haddana lama oga cidda sida gaarka loo bartilmaamaysanayay qaraxaasi ayaa waxa uu dheeyey olol iyo qiiq saameeyey baabuur kale oo goobtaasi diilay
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa wareegto uu maanta soo saaray ku amray in la joojiyo daabacaadda lacagta shilin soomaaliga madaxweynaha ayaa qoraalkan u kala diray gudoomiyaha iyo agaasimaha guud ee bankiga puntland waxaana uu sheegay in wixii maanta ka dambeeya aan lacag la daabici karin nooc kasta oo ay ahaato waxa uu sidoo kale sheegay in arrintan looga gol leeyahay in kor loo qaado nolosha shacabka puntland islamarkaana lala dagaalamo sicir bararka madaxweyne saciid deni ayaa wareegto kale oo uu soo saaray dhinaca kalena waxa uu ku amray taliyaha ciidamada booliska puntland in la joojiyey dhismaha dhulka dowladda waxa uu sheegay in bixinta dhulkaasi uu awood u leeyahay oo keliya madaxweynaha puntland
ciidamada etoobiya ayaa waxa ay bilaabeen maanta duqeymo ka dhacay deegaanada lagu magacaabo kelem welega oo ku yaala galbeedka etoobiya dadka deegaanka ayaa v o e da waxay u sheegeen in ciidamada dowladda ay bartilmaamaysanayeen ciidamada oromo liberation forces o l f oo lagu tuhmay inay mas-uul ka yihiin dhac bangiyo loo geystay deegaankaasi duqeyntaasi ayaa waxay saa ka dhacday duqeyntaasi ayaa saaka waxay ka dhacday meelo lagu tuunsan yahay inay ku tababartaan o l f macadda ilaa hadda khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi ururka o l f ayaa beeniyey eedaha
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa uga digay turkiga in ay wajihi doonto burbur dhaqaale haddii ay weerarto kooxda kurdishka dalka suuriya marka ay ciidamada maraykanka halkaasi ka baxaan si taas la mid ah ma dooneyno kurdishka in ay daadaansadaan turkiga ayuu trump ku yidhi qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka axaddii isagoo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer afhayeenka madaxweynaha turkiga ibrahim kalin oo ka jawaabay qoraalka trump ayaa jabhadda y b g ee dalka suuriya ka dagaalanta waxa uu la meeldhigay kooxda daacish waxaana uu madaxweynaha maraykanka donald trump u sheegay in aanu saaxiib ama xulufo ka dhigan kooxaha argagixisada
intaasi ku dhan halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o e ee washington madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi dani ayaa maanta xilka si rasmiga ula wareegay madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa xilka ku wareejiyey isagoo ugu baaqay dadka puntland in ay taageeraan madaxweynaha cusub warbixinta waxaa noo soo diray waryaheena v o e ee garawe nuux muuse barjab munaasabadda xilwareejinta oo ka dhacday xarunta madaxtooyada islamarkaana ay ku dhammaayeen inta badan xukuumaddii hore ayaa madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas ku sheegay in si rasmi ay u wareejiyeen dhammaan madaxtooyada iyo feelashii dowladda mashaariicda socoto ee qabyada ah iyo kuwa soo dhammaaday waxaa farxad weyn iya maanta iyo maamuus in aan xilka si rasmiga ugu wareejiyo madaxweynaha la doortay ee puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxaana ku wareejinayaa dhismayaasha madaxtooyooyinka ee magaalada garoowe gaalkacyo boosaaso iyo qardho xarunta taliska ciidamada madaxtooyada oo dhismo gaar ah ciidamada dowladda oo kale ah daraawiishta booliiska asluubta nabad sugidda iyo ciidanka badda waxaan sidoo kale madaxweynaha ku wareejinayaa mashaariicda hadda dowladdu gacanta ku hayso oo kale ah dekadda boosaaso oo si cadriya loo dhisayo waddada ceeldaahir iyo ceergaabo waddada dangoroyo iyo ayl dekadda garaacad wadada garowe gaalkacyo eerboorka gaalkacyood mashruuca biyo macaaninta boosaaso wadada sheerbi iyo xingalool loo dhaardhigay iyo hoolka shirarka madaxtooyada oo gabagaba maraya waxaan dhammaan hay-adaha dowladda iyo saraakiisha ciidamada si xushmad le uga codsanayaa in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub waxaan kaloo ka codsanayaa dadweynaha reer puntland in madaxweynaha la siiyo wakhti la garab galo loona duceeyo madaxweynaha cusub siciid cabdulaahi deni oo si rasmi xafiiska ula wareegay maanta ayaa ka codsaday qeybaha bulshada puntland inay la shaqeeyaan maadaama ay ku cusub yihiin xafiiska waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan halka kala wareegno xilkii shanta sane ay soo hayeen waan aaminsanahay maalintii lagu wareejiyey meeshii loogu dhiibay inay hore uga sii qaadeen sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba waxaan annaguna ballan qaadaynaa haddii ilaaha idmo inaan meeshaas ka sii qaadno oo meel ka sii durugsan geynno sida dabeecadda caadiga ah dowladdu waa qur-isku dhiib maalin walba qofka jooga meel buu ugu imaan meelna waa gaarsiin waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muddadaa shanta sanno ah ay xilka u hayeen ummadda puntland wax badan oo lagu xuso oo waaweyn ayay qabteen waxaana aniga oo ka mid ah shacabka reer puntland magacoodana ku hadli kara madaxweynaha u rajaynaynaa in wixii gafiga ka dhacay ilaahay ka cafiyo sida uu shacabka reer puntland uga codsadana ay u cafiyaan waa muwaadin soomaaliyeed oo xilal badan dalka ka soo qabtay waa asad dadka reer puntland leeyihiin horena ugu baahnaayeen haddana ugu baahnaan doonaan waxaan rajaynayaa inaan si dhow u wada shaqayn doonno madaxdii hore khibradooda iyo waayo aragnimadooda ay la garab istaagi doonaan dowladda cusub madaxweynaha waxaan kala wareegay si rasmi ah dhammaan dukumeentiyadii iyo qoraalladii ee dowladdu ay ku shaqaynaysay kuwa la ogaa iyo kuwa qarsoon intaba xog maanta puntland ay leedahay oo annaga naga qarsoon ma jirto si rasmi noogu wareejiyey shacabka reer puntland oo maalmihii ugu dambeeyey isha ku hayay dhaqdhaqaaqyada madaxweynaha cusub ayaa ka filaya inuu la yimaado siyaasad ka furfuran tii hore ee maanta ay sagootiyeen nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad ayuu umahadsan yahay nuuxa warbixintaasi garoowe nooga soo diray dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa zaynab abuukar
dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabataynta hubka ee saaran soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dowladda ay guula gaarto haddaba ma habboon tahay xilligan in soomaaliya laga qaado cunuqabataynta hubka ee saaran wadanka muddada dheer si soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guulaysato dib u dhiska ciidamada qaranka waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qaybgalaya korneel cabdirasaaq siciid xuseen iyo gaashaanle sare cabdulaahi gaafaa kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya waxaan ku horeynayaa korneel cabdirasaaq siciid xuseen xilligan ma habboon tahay in soomaaliya laga qaado cunuqabataynta hubka ee saaran ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha cunaqabataynta hubka oo saaran soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliya waana sababtaas sababta qarankeenni u xasililaya sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo uu ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yaydii boobaysa waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran wey hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha maa keli ah wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah haye cabdulaahi gaafa qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la-ah bay kula duulaysa ada ku laynaysa horta sidaa waa inaad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro ragga raadinayana anigu ma qabo fakarka marka waxaad leedahay een, hadda lama gaarin ee, waqtiga cunaqabataynta een, wadanka laga qaadi lahaa ilaa soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hogaamiya kooxeedyada ilaa lasoo xareeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaasaanu raadin karnaa in soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno soomaaliya isku laynaysa dowladuna ma xadadi kadho waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo soomaaliyeed oo soomaali u dhan tahay iyadoo dhami oo hubkaa lagu wareejinayaa ma jiro qabiil buu gacantiisa gelaya waxaan siinayaa korneyl cabdirisaaq eh, saciid xuseen maxaa etoobiya lagu ilaaliyaa maxaa kenya lagu ilaaliyaa maxaa jabuuti lagu ilaaliyaa ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisanya ciidankii baddii maraakiib baa gantaale kusoo ridaya kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan oo waa isku awood dowlad sharciyan ah oo united nationka ku jirta oo horay ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanu nahay waa inaa soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaninta caalamiga ahaba noo ogol inaan barinaba ma ahan barkadal jiray baanu nahay jirina jiray cabdulaahi gaafa waad dhagaysanaysaa korneyl cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabataynta hub ka saaran soomaaliya inay caqabad ku tahay in soomaaliya ay guula gaarto adigu taa ma aragtaa waxa weeyaan dalka in la difaaco soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhaweynaya oo cadowga laga difaaco laakiin waxaan anugu ka soo horjeedaa hub aan soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garoowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa muxuuaha sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonaya qabiilkaasina ciddii uu u ciil qabay buu ku weerarhaya dowladna maba garanaya dowlad hadduu garanaya madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii soomaaliya oo la dhisay bay soo raaci lahaayeen dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay kusoo wareejin lahaayeen dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay waxaan siinayaa eh, korneyl cabdirisaaq saciid xuseen
horta anigu kama hadlayo eh, nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadaree ciidanku waa ka duwan yahay maamulladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa is- waa qarannimo gobollada iyo caasimadda dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo dowladdhaxana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamullada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub gadan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib united nationka oo dowli ah haye cabdulaahi gaafa dagaalkii waa socdaa muxuu ahaa dadka shacabkaa dadka shacabkaa marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaasaa cunaqabataynta la qaadi karo colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo soomaaliya ma aha sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda welina guud ahaan ee wadanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya maxay kusoo kordhin kartaabay kula tahay korneyl cabdirisaaq dalka dadku qabaa'il buu ahaa waagii dalku xoroobay qabaa'iladaa diriir jiray dowladdaa kala celin jirtay dowladeennii hore saasa qabaa'ilku u diriir jiray maamuladaa tegi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray laakiin dalku difaacaya wuxuu lahaa sharaf weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen adduunka oo dhan waa saas maraykanka kuwa isdocdoocaya madow iyo caddaan waxaasi waa wax hoose wey cunaqabataynta hubku waxay hor taagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacbigeedii isu keento shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto oo isdhex daro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xunxun wey wax laisku weerarayo taang iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaaro iyo diyaarado cir wakaa ciidan qalabkii adigoo soo koobaya ee cabdulaahi gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunaqabatayntan la qaado maxay xaalada guud ahaan wadankay kusoo kordhin kartaa cunaqabataynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo soomaaliya ciidamaday lahaayeen ay far noqdaan marka cunaqabataynta haddii la qaado cunaqabatayntu waxbay soo kordhinaysa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay mada waxa weeyaan waa baadida ninbaa kula daydala daala kaa badan oo aan doonayn inaad heshid daayin aabidkaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay oo aan wax u dahsoonayn inta gacantana laku hayo oo dalka iyagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon maayo kulli faragelintu waa in laga baxaa markaas haddii hub la keeno hubkaas waxbuu tarahay laakiin hadda xaggeebuu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid hub la maamunhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo annaga gacantayada ku soo ururo hub lama keeni xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay korneyl cabdirisaaq siciid xuseen iyo gaashaanla sare cabdulaahi gaafaa kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal dooda gaaban zaynab abuukar ayaan la socodsiinaysay markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka qurbe waxaa soo jeedinaya jaamac cambuule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadka toddobaadkan qurbe dhegaystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa dhibaatada ay leedahay marka ay qurbajoogta qaarkood waddamada shisheeye ay ku tagaan da' aan sax ahayn oo ama tooda ka weyn ama ka yar inta la wariyey waxaa aad loo hadalhayaa dhibaatooyinka ku saabsan dhinaca caafimaadka iyo tan waxbarashada aan ku horeyna waxbarashada ayaa la sheegaa in ilmaha da'da yar haddii ay da'doodu qaldanto ay caqabado xoog leh kala kulmaan ruqyo cabdi waa howlwadeen u shaqaysa maktabadda hanabi county ee gobolka minnesota khaasatan magaalada minneabolis waxa ayna muddo ka soo shaqaynaysay arrimaha waxbarashada iyo bulshada ee magaaladaasi minneabolis dhowaan ayay daabacday buug la magac baxay waalidnimo wanaagsan oo ka sheekaynaya waalidiinta qurbajoogta sidii ay si wanaagsan ugu korsan lahaayeen ubadkooda ruqyo ayaan weydiiyey inay dhib ku keeni karto da'da qaldan dhallinyarada dugsiyada waxbarashada dhiganaysa kuley caqabado inay kasoo gaarto waa suurtagal markaan fiirino yani koritaanka caruurta dhinacaas aniga aan ku takhasusay caruurta sida u korto markay dhashaan ilaa iyo adiga sideed iyo toban sano badanaa marka waxaa loo kala qadqadaa caruurta koritaankooda toddoba toddoba sano marka toddobada sano ugu horeyso cunuga marka uu sideed sano ka yaryahay aada ayay xoogaa ugu yaro adkaanaysaa in uu cunuga xoogaa ku aflaxo galaas haddii masalan la geeyo galaas laba sano ama saddex sano ka sarreeyo kale oo cunugii wuu yar yahay een waxaa lagu magacaabaa marxaladda waxbarashada hore een ee dhallaanka maskaxdiisa hadday soo kobcaysaa een waxaa lala fariisinayaa cilmo ka waaweyn waxaa laga yaabaa een in uu wax barto laakiin waxbarashada waxyaabaha qaarkood ama ciyaalka siday ula dhaqmayaan een eh, in ay sababto inuu habdhaqankiisa bulshadeed inuu xoogaa cunugaasi uu hoos u dhaco oo liiditaan ay noqoto ruqyo oo sharaxaysa dhibaatooyinka ku imaan kara dhallinyarada marka ay ku jiraan marxaladda labaad ee waxbarashada waxa ay tiri haddii cunuga uu maraayo marxaladda dhexe sideed ilaa iyo afar iyo toban sano een waxaa laga yaabaa inay qaar ku adkaato qaarna ku fiicnaato een waxaa ula jeedaa matalan cunug hadduu galaaska lixaad isagoo ah kan toddobaad la geeyo kale waxaa laga yaabaa wax weyn in uusan dareemin maadaama daadii ma arkin oo isla jaan qaadina ciyaalka isku da' ay yihiin isla cayaarayaan een isla kastamayaan laakiin haddii cunug galaaska toddobaad ahaa sagaalaad ama tobanaad la geeyo caqabadaha haddana la- yani kusoo waajahay sababtoo ah wuxuu sii gelayaa marxaladii een- een toddobadii sano ugu dambeysay wadamada qurbaha ee ay soomaalidu u soo qaxeen waxaa aad iskuullada uga taga tiro badan oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee dhigata dugsiyada dhexe iyo sare waxaa had iyo jeer la isweydiiyaa waxyaabaha sababa in dhallinyarada qaarkood ay ka tagaan dugsiyada waxbarashada macquul ma tahay in da'da qaldani ay qayb ka tahay sababaha dhallinyarada ay iskuulka uga tagaan waatan ruqyo cabdi oo inoo sharaxaysa Een, horta ilmaha markay wax baranayaan oo waxyaabo badana jiro sababo ka tegitaanka iskuulka ay ka tegayaan Een, eh, haddii maanta cunuga uu dugsi sare uu yahay oo kale ama dugsiga dhexe uu ahaa kii sare la- la geeyo sidaan soo sheegay ama kii sareba uu yahay laakiin galaaska koowaad een, ama form one wax loo yaqaano uu yahay een, eh, laakiin la geeyo form saddexaad oo kale waxaa laga yaabaa in een, waxbarashadii ay ku adkaato Een, mid waxaa jirta marka annaga ahaan qaas nagu ah oo soomaali haddaan nahay annaga een, ciyaalka waxaa laga yaabaa markii iskuullada ay aadaan in ay badanaa iskooxkooxaystaan ayagoo ma arkino een, isku raaraacaya soomaalinimo intaas inay badbaadiso xoogaa laakiin een, ilmaha ayagoo da-dooda caadi ay tahay iskuulka la geeyo sida loogu baahan yahay in waalidiinta ay u daba socdaan haddii waalidka maanta oo soomaaliga ah ee een, qurbo joogta ah uu arkay ilmihii maanta da-dooda inay qalad tahay een, talooyin way jirtaa oo ilaa ay hadda aan siiyo waalidiinta laakiin waxaa jirta waalidiin aan xoogaa laga yaabo in aysan korka iska saarin aadna u fahmin cunugan wax culays weyn ayaa soo koraya markii la dhexgeeyo ilmo ka waaweyn ama ilmo ka yaryar ama waa lagu qoslayaa ama waxbaa lagu samaynayaa dhanka kalena qodobka labaad ee ay soomaalida qurba joogta ahi isla dhex maraan waxaa ka mid ah in arrimaha caafimaadka ay dhib badan soomaalida qaarkeed uga timid marka la eego da'da qaldan ma dhaba in ay arrimaha caafimaadka dhib uga imaan karto qof da'da uu ku joogo dalkaasi sharciyan iyo midda uu jiro ay kala dheer yihiin dr sakariye weerax warsame waxa uu u shaqeeyaa waaxda caafimaadka ee dalka ingiriiska ee loo yaqaan n h s dr sakariye ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in daawooyinka qaarkood iyo cuduraduba ay da'da ku shaqeeyaan Een, haa waa suurtagal inay dhib ka imaato een, qofka oo da-diisa ka been sheego markii uu cudur la kulmo haddii aan tusaale ku siiyo tusaalooyinka ayakoo badan qofka matalan hadduu dhiigkar ku dhaco da-diisa ay garan tahay habkii loo baari lahaa sababta keentay dhiigkarkaas qof soddon jir ah iyo qof konton jir ah laba arrin oo kala duwan ama dhowr arrimood oo kala duwan baa ku keeni karo qofkaas inuu cudurkaas la kulmoodo marka hadduu qofka da-diisa been ka sheego waxaa laga yaabaa inay daaxitaan dhacdo aan cudur baaritaankii Een, waxaa kale oo da-da dhib keenaysaa qofka daawada la siin lahaa waxay ku xiran tahay badanaa da-diisa hadba qofka suu een, da-da ugu kordhayso xubnihiisa shaqa shaqayntooda ay si yaraanayso marka waxaa laga yaabaa daawadii qiyaastii la siin lahaa qiyaas ka duwan in la siiyo iyada oo da-wada qaldan lagu qiyaasayo waxaa sidoo oo kale haddii aan tusaale labaad ku siiyo arrinta da-da dhib waxay u keeni kartaa haweeney haddii qofka dumarka ay da-deeda rasmiga ah ka been sheegto oo mathalan la kulanto dhibaatooyin ku saabsan uuqaadka ah eh, waxaa suurtagala dhakhtarkii inuu qofkan ayada oo da-da u qoran oo ka yar da-deeda rasmiga ah inuu u qaato inay weli wakti haysato oo halkaas ku wakti weyso ama ku uur weyso haddii da-deeda rasmiga la ogaan lahaa waxaa suurtagal ah dhakhtarka inuu la tacaalid ka duwan siin lahaa asoo oo ku xisaabtamayo da-deeda rasmiga ah waxaan isla dhakhtar sakariye weydiiyey ma cudurro ama dawooyin gooni ahba mise waa guud ahaan caafimaadka sida irbadaha kaniiniyada iyo marmarka qaarba khaliinka dadku ay u baahdaan in loo sameeyo waa arrin guud ahaan ah inkasta oo dhakhaatiirta ay hab nooc kale isticmaali karaan markay ku jiraan cudurbaarka iyo daawo qiyaasta waxaa suurtagal ah qofkan da-da uu ka been sheegay inay daahitaan keento iyada oo ku xiran cudurku qofka la kulmay daahitaankaas khatar khaas ah bay keeni kartaa dabcan caqabad kasta xal ayay leedahay dhakhtar sakariye oo ka bixinayo tilmaan sida ugu habboon oo ay da- bukaan socodku yeeli karaan marka ay duruufahan oo kale la kulmaan ayaa waxa uu yidhi Eh, waxaa muhiim ah inay ummadda ogaadaan hadalka dhakhtarka ee qofka dhex marayo inay tahay hadal sir ah oonan u banaaneyn dhakhtarka inuu hadalkaas usii gudbiyo immigrationka ama hay-adooyinka kala duwan Een, laba arrin keli baa ku kalifayso dhakhtar inuu hadalka qofkii dhex maray sii gudbiyo taasi oo ah ama qofka inuu naftiisa khatar geliyo ama inuu qof kale khatar gelinayo marka labadaas arrin markii laga soo reebo uma banaano dhakhtarka inuu hadalkan cid kale usii gudbiyo waxaa muhiim ah qofkan cudurka la kulmay inuu dhakhtarka runta u sheego oo dhaho arrin taas baad igu sababtay inaan da-deeda ka been sheegto laakiin da-deeda rasmiga waa saan isagoo halkaas ka rajaynayo in uu dhakhtarka ku kaalmeeyo cudur baaritaanka iyo daaweynta dhibaatada uu la kulmay dhegaystayaal barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan waa naga intaas tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiise leh
mahadsanid kaasina wuxuu ahaa jaamac buule jaamac oo soo jeedinayay barnaamijka qurbe haatanna aan ku wada nasanno heesta lula iyo codkii cabduqaadir jubba
codka maxaanee cabduqaadir jubbana waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii habeennimo waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaha in idaacaddan oo ku celis ah aad dhegaysan kartaan siddeedda iyo ilaa sagaalka fiidnimo ee saacadda afrikada bari nabadgelyo
Thank you.
This is VOA News. I'm Liz Palka. Police have used tear gas as anger over a fuel price hike in Zimbabwe and over the wider economic crisis spilled on